subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington waa subax arbacaa labayo labaatanka bisha march sannadka laba kun iyo saddex iyo labaatanka waxaanaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobankiiyo sagaal iyo tobanka mitirban efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo boggaannu ku leenahay internetka ee v o a somaly com saacadda afrikada bariha tan waa lixdii iyo barhkii roornimo washington waa koob iyo tobankii iyo barhkii habeennimo idaacaddana waxaa idinla socodsinaya anigoo ah maxamed cabdi qodobbadan idinku hayno idaacadda saaka waxaa ka mid ah maamulka galmudug oo sheegay inay ku wajahan yihiin magaalada ceelbuur ee gobolka galguduud halkaasoo ururka al-shabaab u gacanta ku hayo
ceelbuur horta muddooyin badanay soo martay marba maalin baheeday soo martay hadee maantay waxay taagan tahay ama dowladda soomaaliya iyo dadka deganaa yeelanaya ama ama ama koreeya yeelanayay taagan tahay wax damba isuukayna dhimanuma jiraan
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin gaar oo ku saabsan booliiska britain oo lagu eedeeyey cunsurinimo qodobbadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka ra-iisul wasaaraha jaban fumio kishida ayaa talaadadii shalay magaalada kiyef kula kulmay madaxweynaha ukrain valadimir zelenski socdaalkan ayaa ra-iisul wasaaraha jaban oo zelenski ugu muujiyey garab istaag booqashadaasoo timid xilli uu madaxweynaha ruushka valadimir putin uu martigelinayo dhigiisa shiinaha shi jinping madaxweynaha ukrain ayaa soo dhigay sawir uu salaamayo kishida kaasoo zelenski ku sheegay difaaca awood leh oo dhabah kaasoo difaacaya hanaanka caalamku hadda ku dhisan yahay sida hadalka loo dhigay xilli sii horreysay ayaa kishida uu ku soo wareegay magaalada buja magaaladaasoo ukrain ay sheegtay in dad shiciba oo ka badan afar boqol uu ciidanka ruushka ku dilay sannadkii hore ra-iisul wasaare kishida ayaa ubax dhigay meel ka baxsan kiniisad magaalada ku taalla ka hor inta aanu daqiiqad aamusin madaxana hoos u foorarin ra-iisul wasaaraha jaban fumio kishida ayaa waa hogaamiyihii caalamka ee ugu dambeeyey ee booqda dalka ukrain xili ukrain ay dagaal kula jirto ruushka ilaa markii dalkaasi uu dullaan buuxa ku galay dalka ukrain bishii februari ee sannadkii hore warkii caalamkuna waa naga intaas subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington maamul goboleedka galmudug ayaa wada howlgalladii uu kula jiray ururka al-shabaab ururka ayaa xilliyadii dambe laga saaray deegaano badan oo ka tirsan maamul goboleedyada hirshabeelle iyo galmudug maamulka galmudug ayaa hadda wada howlgallo uu doonaya in ururka al-shabaab kaga saaro degmada ceelbuur ee gobolka galguduud wariyaha v o eda gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa haddaba sida howlgalkan u socda waxa uu ka waraystay guddoomiyaha degmada ceelbuur nuur xasan guutaale bismillahi raxmaan raxiim waa dhowahay cabdi waaxid waa kaaga mahadinayaa maaragtay wicitaanka aad soo wacday v o a waxaana leeyahay v o a waa mahadsantihiin arrinka ceelbuur markii aan kaaga hadlo adeer ceelbuur horta muddooyin badanay soo bartay marba maalin baheelay soo martay hadee maantay waxay taagan tahay ama dowladda soomaaliya iyo dadka deganaa yeelanaya ama ama ama koreeya yeelanayay taagan tahay wax damba isuukayna dhimanuma jiraan shaqada waxaa weeye nin walba kiisa waa yaqaana bal howlgallada ku wajahan iyo dhaqdhaqaaqyada bal haddaad nala wadaagto guddoomiye howlgallo si buuxda looga soo shaqeeyey dowladda soomaaliya ay gacanta koobaad tahay dadka deegaankuna ay gacanta labaad yihiin ayaa ka dhacaya ceelbuur oo ka soconaya maalmaha nagu soo koolle haddii ilaahay idmo mana laysu fadhinayo mana laysu qarinayo haddii ilaahay idmo waxaa jirtay dhowaan si culays loo saaro maleeshiyada al-shabaab ee ku sugan deegaano qeybo ka mid a gobolka galguduud in ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedka galmudug ay xanibaad ku sameeyeen gaadiidkii ganacsiga ahaa ee tegi jira deegaanada ay gacanta ku hayaan arrintaa inkastoo hadda la qaaday maxaa ka dhashay culayskaas ee dhinaca ganacsiga maya arrintaas horta arrintaas markii horeba si aan macnaha si guud farsamo buuxda ahaynay u dhacday markii dambana waxaa weeye go-aana laga gaaray dadka maa lagu dhibaatay karo waana dawladda soomaaliyana go-aamisay haddana wax baro baleemahoo ka jira ma jiraan maalmahaas adkaysamihii waad soo moodeen haddana waxoodu tartiiba si si toosan ugu socdaan haddii alla idnana maaragtay cidna dambe maaragtay oo lagaga istaaji doono baawi ma jirto mar waliba ciidamadaaba ka horeynaya haddii ila yidhaah tillaabada ciidamada hadda ee ku wajahan ceelbuur iyo deegaanada kale al-shabaab ay ku sugan yihiin oo aada is leedahay dhowaan waa la qaadi doonaa si loo xoreeyo deegaanada oo aad nala wadaagi karta ma jiraan aniga hal shay ayaan kula wadaagi karaa waxaan kula wadaagi karaa sida aad og tahay cabdi waaxid ama haddii aadan ogeyn aniga sarkaal ciidamada oo kulliyadahoo waxaanahay oo soo bartay habka dagaalada iyo awoodaha sida laysugu dheelistiro maaragtay iska soo horjeed shabaab meesha wax u yaallaa ma jiraan ciidanka ku wajahan oo ama dawladda ah ama ciidanka deegaanka ah iyo saraakiisha ku wajahan wax ay celin karaan ama tabar u hayaan maahan waxaan dhihi lahay iska urursada alaabtiina maaragtay meel kale aan idinkaga daba tagnay horta ceelbuur bayaana isku waraysan
duulaankaas si badqabka bulshada loo badbaadiyo ma jirtaa fariimo ku aadan dadka in deegaanada ay faarujiyaan si duulaanku uusan garaafa ama dhibaato u gaarsiin shacabka dadka shacabka waa iska warqabnaa diyaarna waxay u yihiin duulaankaas inay maaragtay kaalintooda ka galaan mar waliba insha allahu tacaala inta ka horeysana dee waa dad rayad oo la haysto marka waxaan ku sheegayaa dadka rayadka wax wargelina oo u dhimanu ma jiraan caqliyanayba iyagaaba wargashanba dee annaga maba nooga baahnaba
guddoomiye dhinaca kale waxaa jiray in weerar ka dhacay degmada maxaas in aad ka badbaaday goob aad ku sugnayd xilli habeena oo waaberkii ahayd maleeshiyada shabaab dagaalka waxay sheegeen in gudoomiyaha degmada ceelbuur nuur xasan guutaale uu ka mid ahaa mas-uuliyiintii ku dhimatay inkastoo alxamdulilah hadda aada nala hadlaysid bal arrintaa ka war wala adeero aada umahadsan tahay cabdiwaahid waa jiray weerarkaas ay maaragta soo qorsheeyeen ragna waa nooga dhintay inkastoo maaragtay sida iyagu igu rabeen iyo wax u dhow aysan ahayn anigana maaragtay waxba igama aysan dhimin waxna iima geysana waa wax ay jecel yihiin iyagu markaa keliyana maahana intaasoo maray dhehe waa waa waa dillo waa ka taqarusan ay lahaayeenoo maaragtay ay idaacada kasii daynayeen oo laga bilaabo labada kun iyo sagaalkii ilaa hadda anigoo guddoomiyahay dhihi jireen waa dilay marka waa isdaba taaganahay waxooduna waa riyo uurkoodayna waa kan noolo oo caawa maaragtay weliyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaga waa kala hadlaya isagoo weli dagaaladii dhinac uga jiro oo cadowga maaragtay inuu soo afjaro diyaar u ah maxaa kugu gaaray weerarkaas wax yaroo duga wax yaroo duga waa adiga adiga meesha moogtahay ceel ninka galaaqoy allaakaba maxaa la yidhi moogtahay
kaas wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada ceelbuur ee gobolka galguduud nuur xasan guutaale oo u warramayay wariyaha v o eda gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba daraasad lagu sameeyey magaalada london ee dalka britain ayaa lagu sheegay in booliiska london uu hay-ad ahaan yahay cunsuri nacib ku jiro awoodna aanu u lahayn inuu baadhis dhexdiisa sameeyo warbixinta daraasaddan ayaa cadaadis saaraysa taliyaha cusub ee booliiska ugu ballaadhan dalka britain warbixin ku saabsan amuurtaasi waxaa magaalada london ka soo diray wariyaha v o ed ee qaaradda yurub cabdixaafid cawl ismaaciil dhalinta madow dadka laga tirada badan yahay iyo haweenka ku nool london in badan ayay cabasho ka muujiyeen booliiska caasimada wiilasha jaaliyadaha laga tirada badan yahay oo ay soomaaliduna ku jirto inay booliisku si joogto ah u joojiyaan u baadhaan una hagardaameeyaan waa dacwad ay marar badan soo gudbiyeen guddiyada jaaliyadaha iyo ood bulshadu daraasadda baaritaanka laga sameeyey waxaa amartay taliyihii hore ee booliiska londonka rasiida dig sanadkii labada kun iyo koob iyo labaatankii kadib markii askari markaasi xilka hayaa lagu xukumay xarig xabsi daa'in ah isaga oo lagu helay kufsiga iyo dilka gabadh la odhan jiray sahra eferard kiiskan ayaana toojka ku ifiyey dhaqanka booliiska magaalada london xildhibaanadan ka tirsan aqalka sare ee golaha shacabka britain oo magaceeda la yidhaahdo louisa casey oo hormuud ka ahayd baaritaankan ayaa sheegtay in loo baahan yahay dib u habeyn xoogan in lagu sameeyo hay-adda booliiska london oo ay u shaqeeyaan dad gaadhaya saddex iyo afartan kun kadib markii lagu ogaaday daraasadan habacsanaan weyn oo jirta xildhibaanada ayaa sidoo kale sheegtay inay ogaadeen cagajuglayn weyn takoorid cunsuriyad iyo xaqrid ka jirta hay-adda gudaheeda warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in haweenka iyo caruurtu aanay ka helin booliiska ilaaleynta ay mudan yihiin waxaa kale oo lagu sheegay warbixinta in dumarka shaqaalaha ahi aanay soo gudbin gefafka lagula kaco iyagoo ka cabsi qaba waxa ay mudan doonaan fatima buula burde waxa ay u shaqaysaa jaaliyadda soomaalida urur ay leedahay oo ku yaala xaafadda islington oo ku taalla magaalada london waxa ay iiga warantay dhibaatooyinka ay jaaliyadu la kulanto gaar ahaana dhalinyaradu ka soomaali community ahaan aniga waxaan la shaqeeyaa islington somaali community muddo aada iyo aada u dheerna waa ku noolahay xaafadda islington booliiska ilmo badan oo soomaaliyeed ayaa midi lagu dhuftay oo la istaabgareeyey oo qaar badan meydkoodii kuwo kale inta imaadeen laysku kordhilay lama soo qabto kuwa dilay soomaalida ma lasoo helo soomaalida kalena iyagoon dembi lahayn ayaa jidadka inta lagu istaajiyo wax aan maaragtay aysan sameynina shaqo ku lahayna xabsi lagu geeyaa jeel lagu geeyaa booliiska maaragtay iisheeg wax alla waxay rabaan ay sameyn karaan awood buuxday leeyihiin marka soomaali community meel kastay ka joogaan ingiriiska dhibaatooyin aada u badanay booliiska kala kulmeen faamiliyaal habeen madow in gurigooda loogu daato ayagoo jiifta la torrais gareeyo guryahooda lacaga iyo dahab iyo laga qaato hadhowti markay dadkii lacagtii caddeeyaan inay shaqaysteen inay lahaayeen wixii la soo celiyo marka waxaa loo baahan yahay booliiska soomaalida khaasatan wiilasha dembiye aysan lahaynay geliyaan jidkay ku istaajiyaanay ku baaraan annaga ka hooyooyin soomaali ahaan gabdhaheenna hadda waxawaay maadaama wadankii oo booliiskina maaragtay iisheeg ee gabdhihii dilaayo gabdhaha waxaan dhahnaa habeenkii hore usoo hoyda wiilasha waxaan dhahnaa booliiska hadday idinla hadlaan si wanaagsan ula hadla ha idin baaraan waqti ha idinka dhumiyaan waxba lagama qaban karo yaysan dembi idin gelinin iska ilaaliya dadka la dilay dadkii dilay sooma helaan dadaan dembi lahayn ay dembi geliyaan dacdooyinka daraasadda lagu soo bandhigaya kale waxaa ka mid ah sarkaal ka tirsan booliiska london oo muslim ah oo gaadhigii uu watay loogu riday hilib doofaar iyo nin aaminsan diinta siingaha oo garhka askari kale ka xiiray isaga oo kaftan uga dhigay daraasadda waxyaabaha kale ee lagu sheegay waxaa ka mid a dhaqanka isdifaaca iyo dafiraadda dhibaatada ka dhex jirta hay-adda booliiska daraasadan oo ah xogayaha arrimaha gudaha britain suwela breveman ku tilmaantay niyajab ayaa la sameeyey labaatan sano ku dhowaad mid la mid ah waxaana lagu baaray booliiska london kadib dil loo geystay wiil madow oo la odhan jiray stephen lawrenes oo kiiska sii ruxay hay-adda booliiska london waagaasi ayaa sidan oo kale booliiska lagu eedeeyey inay yihiin cunsuriyiin ku dhaqma takoor sarkaalka ugu sarreeya booliiska britain mark rowley ayaa sheegay inay reer london dayaceen aadna uga xun yihiin sida xaaladdu tahay dadka u dhaqdhaqaaqa jaaliyadaha laga tirada badan yahay ee ku nool london ayaa sheegay inaanay ku filayn raaligelinta sarkaalku laakiin loo baahan yahay isbeddel baaxad leh oo lagu sameeyo booliiska london qaabka ay u shaqeeyaan qaabka ay dacwadaha u dhegaystaan iyo qaabka ay u baadhaan dembiyada dhexdooda ka dhaca sidoo kalena looga baahan yahay daahfurnaan buuxda cabdixaafid cawir ismaaciil v o a london
subax wanaagsan mar kala dhegeystay waliil waxaad la socotaan v o a washington bangiga ugu weyn ee dalka switzerland ee loo yaqaana u b s ayaa ogolaaday inuu iibsado bangiga labaad ee dhinaca xajmiga dalkaasi weyn waa bangiga lagu yaqaano credit swiss oo laga cabsi qabay inuu burbur dhaqaalo ku yimaado u b s ayaa ku iibsanaya bangigan lacag dhan saddex dhibic afar iyo labaatan bilyan oo dollar markii ay go-aankaasi isla qaateen dowladda dhexe federaalka switzerland iyo bangiga qaranku haddaba wariyaha v o ed ee london ridwan xaaji cabdiweli ayaa weydiiyey mustafa bashiir goobdoon oo saxaafi madax badanaan oo degan magaalada syurikh ee dalka switzerland arrinta bangigan credit sus
waa madsanta ridwan sidaa la socota sugada dhaqaalaha caalamka ayaa cabsi weyn ee isoo soo saartay toddobaadkii hore kadib markii bangiga credit swiss uu culays dhaqaale la kulmay sidaa og tahaynaba laba toddobaad ka hor ayaa waxaa jirtay burburkii dhaqaale bangigii caanka ahaa ee silicon valley bank kirada swiss waa bangi maalgashi iyo adeeg maaliyadeed waana bangiga labaad ee ugu weyn dalka switzerland waa gartay marka maxaa markii horeba keenay eh, khalkhal noocan oo kale ah in bangiga uu soo food saaro oo hadda bangiga lagu khasbo in eh, maaragtay uu isdhiibo oo bangi kale oo weyn oo dalkaasi caanka ah eh, uu la wareego sidaa og tahay labadan bangi ah, xifaltan ayaa ka dhexeeyey waana labada bangi ee ugu weyn dalka switzerland laakiin waxaa laga cabsi qabay dhaqaale burbur inuu soo garo kirada swiss marka ayaa bangiga qaranka switzerland iyo dowladda dhexe ayaa habeennimadii xalay ee axadaheed waxay go'aan ku gaareen in bangiga kirada swiss la badbaadiyo oo ay la wareegto u b s dadka arrimaha dhaqaalaha ka hadla switzerland arrintaa waa ka soo horjeedeen waxaynu leeyahay waxay habbooneed maadaama bangiga u b s oo yahay bangi brivaad ah in ayaga lo- in loo dhaafo kirada swiss inay ayaga isbadbaadiyaan waxaa kaloo jirto dhaqaaleyahano dibadda ah sida bangiga bangiga sacuudi carabiya ee qaranka ayaa wuxuu soo jeediyey inuu kirada swiss badbaadin doono maadaama ay saami ku lahaayeen laakiin arrinta waa laga dida ayay leeyihiin ba- bangiga qaranka swisska iyo dowladda dhexe ayaa waxay go'aamiyeen in gebi ahaanba kirada swiss ay la wareegto u b s waa gartay see marka looga dareemay eh, suuqyada dhaqaalaha ee dalka eh, switzerland waxaa wa- cabsi weyn ayaa laga qabay in arrintaa l- ay aan xal laga gaarin laakiin dhinaca dhanka dhaqaalayahanada waa ku kala qaybsan yihiin qaar waxay leeyihiin waa habbooneed dowladda dhexe ee swiiska iyo bankiga qaranka switzerland in arrinta ay xaliyaan halka qaar kalena ay leeyihiin waxay ahayd in loo dhaafo bankiga credit swiss inuu asaga burburo ama in la badbaadiyo maadaama ay ku xiran yihiin dhaqaalayahana baran saami saam- saamin badan lagu leeyahay halka dowladda dhexe swiiska ay ay sheegeen waa nagu khasab in dhaqaalaha swiiska iyo caalamkaba aan badbaadino ayay tiri wasiiradda maaliyadda kaler sutter maadaama loo baahan yahay shaqaalaha bangiyada ka shaqeeya ee kirada swiis in la badbaadiyo ayaa go'aankaas aan ku qaadana ayay leeyihiin
waa gartay laakiin ugu ilaa hadda il- ilaa hadda dhaqaalayahanada qaarkood waxay leeyihiin maadaama dowladda swiiska inta dowlad magac ku leh xagga arrimaha neutraalka dhexdhexaadka iyo dhaqaalaha waxay ahayd in loo dhaafo bangiyada in ayaga ay- ay isbadbaadiyaan maadaama labada bangi ay yihiin labada ban- bangi oo xifaal xifaaltan dhaqaale oo ku jiray oo hadda iminka u b s la siiyey janis ay ku- ay kula wareegto kirada swiss
waayahay en, ugu dambeyn bashiir en, haddii aad soo koobto marka laga hadlayo en, bangigan waxa uu ka mid yahay bangiyada waaweyn ee caalamka marka bal taariikhdiisa haddaad dib ugu laabato ha ridwana waa bankiga waa bankan taariikhda caal- a- a- adduunka magac ku leh caalamka waxaa la aasaas sanadkii kun iyo siddeed boqol lix iyo kontonkii waxaana uu jiraa boqol iyo toddoba iyo lixdan sano xaruntiisuna waa magaalada zuurikh balse wuxuu xarumo waaweyn ku leeyahay maraykanka jabaan iyo yurub waxaana soo guna waxaana la soo gunaanaday habannimadii xalay ahayd jiritaankii kirada swiss kirada swiss waa magac magacay ku lehay dunida sida ay usoo gabagabooba ayaa leeyahay waxaana la yaab noqotay in bangi kale ay xifaltan dhaqaale oo kala dhexeeyey inay la wareegto
kaasi wuxuu ahaa weriye mustafa bashiir goobdoon oo u warramayey wariyaha v o e da ee london ridwaan xaaji cabduule ugana warramayey bangiga credit swiss oo guuldaraystay islamarkaasna uu la wareegay bangiga kale ee lagu magacaabo u b s ardayda jaamacadda badda cas ee magaalada boosaaso ayaa doortay guddoomiyaha ururka dhallinyarada jaamacadda kadib doorasho ka dhacday xarunta jaamacadda ujeeddada ayaa ah sidii guddoomiyaha ururku ugu shaqayn lahaa horumarinta dhallinyarada ee dhinaca waxbarashada iyadoo dhanka kalena lagu dhiirigelinaya inay bartaan qaabka codaynta ee doorashooyinka wariyaha v o e da boosaaso yuusuf maxamed yuusuf ayaa warbixintan inoo haya
maxamuud xasan maxamuud waa doorashada dhalinyarada jaamacadda badda cas oo ay ku dooranayeen guddoomiyaha ururka jaamacadda oo dhalinyarada hogaamin doona sanadka soo socdaa waxayna u dhacday hab qarsoodi ah oo ardada ay u kala codaynayeen laba xisbi oo ka dhex jira dhalinyarada dhexdooda kuwaas oo ay ku kala tartamayeen laba dhalinyaro ah oo wakhti badan geliyey in dhalinyarada ay hogaamiyaan iyadoo la gudagalay doorashada guddoomiyaha ururka ardada jaamacadda waxay dhallinyarada u kala codeynayeen laba xisbi oo kale ah xisbiga hano himiladaada iyo xisbiga hayaab waxaana doorashada ku guulaystay yaxye yuusuf axmed oo ka socday xisbiga hano himiladaada doorashada dhallinyarada ay isku dooranayeen ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka socday degmada boosaaso iyo weliba gobolka culamaa udiin iyo qaar badan oo ka tirsan dhallinyarada wiilasha iyo gabdhaha ee wax ka barta jaamacadda iyo guud ahaan magaalada boosaaso guddiga doorashada maamulayay sida ay dhallinyarada isugu dooranayeen guddoomiyaha guud ee jaamacadda badda cas ayaa waxaa goobta ay kaga dhawaaqeen natiijada doorashada ay kala heleen waxaan ka bilaabi doonaa marka hore inta qof inta arday codaysay waxaa codeeyey lix boqol iyo lixdan iyo saddex qof ayaa codeeyey waxaa xumaaday sagaal cod baa xumaatay inta markaa waxay sida saxda u codaysay waa lix boqol konton iyo afar xisbiga ayaan uu ka sharaxan yahay maxamuud xasan maxamuud wuxuu helay boqolkiiba afartan iyo shan xisbiga hana himiladaada hana himiladaada uu ka sharaxan yahay yaxye yuusuf axmed isna wuxuu helay boqolkiiba konton iyo afar sidaa laagtigeed sidaa darteed waxaa guddoomiyaha ururka ardayda jaamacadda badda cas ee sanadka soo socda ku guulaystay yaxye yuusuf axmed
diiwaan hayaha guud ee jaamacadda badda cas fa'aad xasan cali ayaa sheegay in doorashada loo qabtay dhallinyarada dhexdooda ay qayb ka qaadanayso sidii ay hogaaminta ugu baran lahaayeen dhallinyarada
waa ardada in lagu tababaro hogaanka in lagu tababaro waxa weeye isdoorashada in lagu tababaro xalinta khilaafaadka intaasoo dhanba ayaad qayb ay u tahay ama hadaf u tahay runtii barnaamij qurux badan baa dhaaway caawa waxaan ugu talagalnay bulshada qaybtii iledka inta ugu ficnaadaan waxa weeye aan meesha ku haynaa waa waxa weeye ubaxii wax soo baranayay sidaa darteed waxaan ugu talagalnay in barnaamijka isdoorashada waxa weeye ay bartaan waad arkaysa galaabta waxa weye sabab dhaadheer waxa weye dhammaan ardad waxay u galeen inay doortaan guddoomiyihii waxaan rajaynaynaa markay bulshada dhex tagaana sidaasi la mida inay noqdaan kuwii wax dooran lahaa iyo kuwii la dooran lahaa labadaba gudoomiyaha dalladda ay ku midaysan yihiin dhallinyarada gobolka bari isaaq salaad maxamuud axmed cabdiraxmaan jadiid oo ka mid a dhallinyarada aqoon-yahanka ah cabdisalaam bashiir cabdisalaan oo ka mid a siyaasiyiinta puntland ayaa docdoodu sheegay inay boogaadinayaan dhallinyaradan isku doortay habka dimuquraadiyadda iyagoona sheegay in muhiim ay tahay in wax badan looga daydo badan baa ini daawanaya dhallinyaro fara badan oo gobolka bari ah oo sektarada kala duwan iyo jaamacadaha kala duwan iyo qaybaha kala duwan ee waxbarashada ku jira ayaa ishaynu ku haya waxaad tihiin dad cashar laga qaadanayo marba haddaad tihiin dad cashar laga qaadanayo waxaa laydinka rabaa inaad noqotaan tusaale wanaagsan oo lagu dayan karo wax badan laga raaci karo xamaasadda iyo arrimaha kale oo dhallinyaronimadu ay leedahayna waxaa la rabaa inaad ku beddeshaan bisayl inaad is-ogoshihiin inaad diyaar u tihiin in aad wax dooran kardhaan layni dooran karo marka waa barnaamij bogaadin mudan oo u baahan in dadka kalena lagaga daydo runaantii waxay ahayd in doorashadan lagu soo ahadiyo bishii janawari ama disembar oo kaleeto iyo ka hor intaan diiwaangelinta dalka ka bilaaban sababtaa waxay ahaan lahayd in tiibag iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo dad badan oo barnaamijkan ku hoolan oo yacni ii sheega mararka qaarkood waxyaalo badan laga cabanayo halkan inay ka baran lahaayeen wax badan oo muhiima aad iyo aad baan u bogaadinayaa iyo tusaale wanaagsan baa u tihiin ardayda kale ee jaamacada ah ayaga jaamacadaha kalena waxaan rajaynaynaa iyo goobaha kale waxbarashada in si waxaweye daah furan in waxaweye ardaydu hogaankooda iyagu waxaweye uu ka soo go'i karo iyagu ay dooran karaan guddoomiye ku-xigeenka gobolka bari maxamed dalmar bile oo dhallinyarada kala qaybgelayay madashaasi ayaa sheegay in dhallinyarada ay yihiin mustaqbalka loogana baahan yahay inay u diyaargaroobaan sida ay u hogaamin lahaayeen dalka waxaan leeyahay waxaannu diyaar unahay soo dhowayntiinna iyo wadashaqayntiinna waxaa tihiin ubaxi berito waxaa tihiin madaxda berito oo hogaaminaya dalka iyo maxaan ku rahda dadkaba meelaha waxay barashadu ka bilaabato waxaan garanayaa anoo isandarfoorah baan ayaan annagoo ordayna baan waxaan ku kufay orodkii ruuga gaay murxay macallinkii iskuulka maamulihii iskuulkayga dhakhtarka isbitaalku geeyey wuxuu ditore daaweyn ninkan waa madaxweynihii berri weeye haddii ladan ka dhigo hankii galay waa igu jiraa weli maalintaa idinkana waxaan leeyahay madaxda dalka hogaamin lahayd berrito baa tihiin u diyaargarooba yuusuf maxamuud v o e boosaaso
aad iyo aad buu mahadsan yahay yuusuf maxamuud yuusuf oo warbixintaasi inala socodsiinaya weli waxaad la socotaan v o a washington haatanna dhinacii heesaha heestaas ay wada qaadayeen fanaaniinta xasan aadan samatar iyo allaau naxariistay zahraa axmed ayaa u dambeysay idaacaddaydii saakiya caalamka inta haddii laanada idaacadaha soo socdayna mar kale ku kulmi doonno anigoo maxamed cabdi bashiir abikar iyo dhammaan saaxiibada view idinkaga tegaya sidaas iyo subax wanaagsan